sameeyey beela saynarooba ulama saaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicii isna saynarooba ulama saaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicii sidoodan kalgacal qalbiska afiyo wacan idinku soo salaameen soomaaliyay ma nabadbamqdishooy ma nabadba ismaayoy ma nabadba dhaabooy ma nabadba sidoodan galgacal qalbisa afiyo wacan idinku soo salaame kiboo ma nabadba marka cadday ma nabadba juharey ma nabadba helad xawo ma nabadba
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xiisaha badan ee subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood maqlaysaa barnaamijka subax wanaagsan alaaba waxaan ku eegnaa xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanka lagu waabaraystay hadday noqon lahayd dhanka waxbarashada caafimaadka socodka dadka iyo gaadiidka iyo hadalhaynta afarlaatanka saac lasoo dhaafay xaafadda aad degan tahay haddaba dhegeyste farashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaa waa farashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo barnaamijka dhegeystayaal waa subax wanaagsan haddana marka lambarka ku celiyo waa farashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan dhegeystayaal isla lambarkaasu samteleba nagala qayb qaadan kartaan oo eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo barnaamijkuna waa subax wanaagsan
subax wanaagsan subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan subax wanaagsan intiisa kaasama ku toosto dantooda soofi waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal subax wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan barnaamijka subax wanaagsan waxaad nagala qayb qaadan kartaan dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo isla asaga ayaad dabcan fariin noogu soo diri kartaa waxaa sidoo kale dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waa waa lambarkaasoo samteele eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo waa eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad dhegeystayaal barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan halkani waa raadiyaha cadaado barnaamijkan waa subax wanaagsan waxaan fiirin doonaa dhegeystaha eqadka ku jira halo asalaamu calaykum waayahay dhegeystahaasi waa ismaqli weyne waxaan rajeynayaa markalen kusoo noqon doono dhegeystayaal saaxiibayaal haddaan mar kale ku celiyo waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka dhegeystayaal nagala qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo barnaamijkuna waa subax wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal aalaha barnaamijka waxaan ku eegnaa sida looga waabaraystay iyo xaaladaha guud ee deegaanka jira iyo sidoo kale dabcan hadalhaynta ugu badan xaafadaasi ama xaafadda aad degan tahay iyo dabcan sida guud ee looga waabaraystay waayahay dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursad siinayaa soo dhowow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso waayahay dhegeystaha ugu horeeya ayaan fursad siinayaa halo salaamu calaykum
wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu Haye, soo Waan dhow.
idin salamay daadiyaha radio cadaada iyo asxaabtiisa waxaan idinku salaamaya salaamta muslimka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar calaykum labaad.
salaam walaal soo dhowow eh, magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
Een, magacayo waa nuur axmed nuur yare waxaan ka soo wacayaa een, magaalada yarta ee bedel ama magrad haye bal gudol si guud nooga warram xaaladeeda walaal
masha allah saakayto waa mid degan aad iyo aad ayaa looga wadaristay alxamdulilah ka allah ayaa ku mahadno magrad haye dhanka ka waran eh, ganacsiga iyo dhanka waxbarashada iyo caafimaadka iyo eh, ba- Eh.
iyo socodka gaadiidka iyo dadka iyo bal si guud nooga waran
ilaa maasha allah saaka horta jawigu uu degan yahay ganacsigan aad iyo aad ayuu u shaqeynayaa maadaama dhulku een, maadaama qaryadan ku suganayo waraa iska jiraan dadkuna ma garanaysaa ganacsigu een, marba marka ka dambeysa mar hore u kacaweeye mar mataqaana mar nabana u jirin ba in uu hoos usoo dhaco een, wataa mid ganacsigu waa mid aad iyo aad u camiran magaalada goobaha waxbarashada waa kuwa camiran een, een, ma garanaysaa isbitaalada ku yaala magaalada gobolada sitaan barfoodyada yar yarka ayagana sidoo kale dugsiyada qur-aanka ayaa meesha ka marayn jawiguna waa mid iska degan Waayo.
inkastoo meelaha ay ka jiraan xiisado yar balse ay hadda jawigu degan yahay Een, alxamdulilah saas ayaa- Eh, bal hadalhaynta afaratanka saaca lasoo dhaafay gudan lawe
Een, hadal haynta ugu badan waxaa weeyaan afar iyo labaatanka saac ee lasoo dhaafay Een, dabcan dadka soomaaliyeed oo isku garab islahayan ama dadka deegaanka ku sugan abaaraha een, dadka walaalahaba sida ay haatan wixii ay tari karaan ugu taraan jawiguna uu yaamudaa hadalhayn kala soo jirta meesha waa midaas ugu waayo.
dhamaanta looga hadalhaynta badan yahay waayo aad umahadsanya dhegeystahaas eh, nuuryare gudan laba naga soo wacayay islamarkaana noqday dhegeystii ugu horreeyey ee barnaamijka waxaa wanaagsan nagala qayb qaataan saaxiib el dhegeystayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa raadiyaha cadaanan dhegeysta
Sidig kamaande sameesha gaawa isna subaga xoola sabrarada la buuxsho la buuxsho waayo saaxiib el dhegeystayaal dhegeystaha kale qadka ku jira ayaan fursad siinaya halo salaamu calaykum calaykum salaam haye soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso waxaa weeye haye farxaan xaggeen naga soo wacaysaa
waxaa joogaa daxubiyaagidheysa joogaa haye farxaan si guud nooga waran gidhays xaaladeeda
xaalku waa nabad iyo labada lagu soo toosay abaarid waa jirta waa xaalada caadi maahan waa maaragtay hadday ilaahay roob jira xaalku caadi maaha waayo bal hadalhaynta ka waran reer gidhays
aanhaynta waa la iska reebanay hadda dhib ma jiro xoogaa roobanaa jirta waxaa leenahay maaragtay boylabiya iyo badar iyo dadka lala soo gaaro masaakiinta tas magaalada jooga
waayo aad umahadsanya dhegeystaha sida qiimaha badan ee gidhays jooga nagala qayb qaata dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba barnaamijkuna waa subax wanaagsan sa- eh, saaxiibayaal dhegeystayaal een, eh, barnaamijka dhegeystayaal wax- waxaan si guud ugu eegnaa xaaladda looga waabaraysay deegaanka dhanka waxbarashada caafimaadka socodka dadka iyo gaadiidka iyo goobaha ganacsiga iyo eh, dabcan hadalhaynta afartanka saaca lasoo dhaafay xaafadad ku noosha haddaba dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursad siinayaa soo dhowo walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso waayahay dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursad siinayaa soo dhowo walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso
waa salmo joogta xaafadda bukiin haye salma si guud bakiin uga waran
waa lagu fiican yahay gooba ganacsiga iyo wax dhan way ku saacnaynaye haye salma saakay bakiin maxaa laga hadalhayaa
sidii abaara ilaahay nagu dulqaadi lahaa waayo salma aad bay umahadsan tahay eh, sidoo nagsan nagala qayb qaata dhegeystayaal saaxiibayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba barnaamijka naga qayb qaadan kartaan furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo isla lambarkaasoo samtalan waa nagala qayb qaadan kartaan eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo subaxa wanaagsan صباح ومساء inta sariirta xanuun la saran allah ka saare subaxa wanaagsan inta sariirta xanuun la saran allah ka saare subaxa wanaagsan subax wanaagsan intiisaa kaasamaa ku toosto dantoodu soofi allow siyaaji'a subaxa wanaagsan intiisaa kaasamaa ku toosto dantoodu soofi allow siyaaji'a subaxa wanaagsan waayahay subax wanaagsan dhegeystayaal saaxiibada qadka ku jira ayaan fiirinayaa halo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة hayo walaal soo dhowo magacaaga halkaad naga soo wacayso
آه أنا عبد القاسم والله دعوة نشوف برسوم
xageed joogtaa
بريا ما نشوف
beri beriyaale miyaa tire
آه haye soo dhowo bal si guud nooga waran deegaanka aad joogta xaaladiisa
طبعا صار الأول وناسية والأول وناسية برواقو haye maxaa laga hadalhayaa ee, afar labaatan ka saaca la soo dhaafay
هذه يا هدا كيدا القرى الباس كجولي وماركتي تكون نوع الباوش سولة دائرة دعية
waayahay aada u mahadsan yahay dhegeystayaal sida qiimaha badan nagala qayb qaatay dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo isla lambarkaas oo samteena dhegeystayaal waad naga soo wici kartaan oo eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo barnaamijku waa subax wanaagsan dhegeystayaal ala waxaan ku eegnaa xaaladaha guud ee deegaanka sida dhanka waxbarashada caafimaadka socodka dadka iyo gaadiidka goobaha ganacsiga iyo hadalhaynta aflaatanka saace lasoo dhaafay dhegeysta ayaa iminka qadka ku jira bal dhegeystahaasaan fursad siinaya soo dhowo saaxiib magacaaga halkaad naga soo wacayso soo dhowo walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso
شنو تقول لك؟
zubayr ducoli jooganaya zubayr si guud ducoli nooga waran
ما شاء الله والله مرحبا haye marka bal ka waran dhanka waxbarashada iyo caafimaadka iyo eh, ganacsiga
انت شقينا لما صار الأول بريا waayahay marka eh, zubayrow bal ka waran aflaatanka saace lasoo dhaafay hadalhaynta ugu sarreysa ee ducoley
أنت وصلت أرمى برشلونة لا تدري
waayahay aad umahadsan yahay reer ducule waa salaamayaa nin badan iyo zubayrba e, dabcan siduu sheegayna wuxuu leeyahay saaka waxaa laga hadalhayaa e, arrimaha doorashada waxaan leeyahay waa mahadsantihin dhegeystayaal saaxiib ayaan meel kastoo aad joogtaan dhegeysto kale ayaa iminka qadka ku jira bal dhegeystaha kalean soo dhaweynayaa soo dhowo walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso waayahay dhegeystayaal saaxiib yaal barnaamijka subax wanaagsan ayaan weli ku guda jirnaa sidooda sidooda kalgacal qalbisa afiyo wacan idinku soo salaameen soomaaliyay ma nabadba dadaas weyn ma nabadba gaduud ma nabadba kacyoy ma nabadba
waayahay saaxiib yaal dhegeystayaal dhegeystaha iminka qadka ku jira ayaan fiirinayaa halo salaamu calaykum halo sumarke waa layla joogta walaala magaalada xaafada waaqa gobolka jiljaduud leyla soo dhowo walaal cawad aqbal si guud nooga waran ee, xaaladeeda saaka sida looga waabaraystay
walaala maxaane si fiican wanaagsan waa lagu abristo walaala maanta alxamdulilah waa waxbarashada iyo baas la oran jiray meelaha kale oo shaqadaba walaala way shaqeynayaan maasha allah magaalada gudaada waa degan tahay wax dhiba kama taagnaanaan maasha allah waayahay ee, bal ka waran hadalhaynta saakay ama afaraatankii saaca lasoo dhaafay cawad aq
wallaahi walaala aafadida lasoo dhaafay waxaa laga hadalhayaa sidii dadka masaakiinta abaarta ku dhufatay ilaahay waa abaar qaadi kara in loo gurmado oo qof walba wuxuu heli kara uu siiyo anigu hadda waxaan leeyahay sii aan leeyahay dadka muslimka waxa ka dib dhiganina waa walaalihiin oo dhibaataysan idinka beriga ma haysataa marka nabad waa haysta waayahay marka dadka waana ugu gurmadaan leeyahay masaakiinta haa yaryar waayahay aad umaadsantaha leyla caabud waaq naga soo wacaysa dhegeystayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa Een, subax wanaagsan meel kastoo aad joogtaan oo ku mahadsantihin sida qiimaha badan barnaamijka nagala qayb qaadanaysaan reer cawdaq waa salaamaya duulama saaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daadshay dhibicdii
waayahay dhegeystaha qadka ku jira ayaan iminka soo dhaweynayaa halo salaamu calaykum
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته raadiyo cadal haye walaal waa ku salaamidaas mid lamid a bal soo dhowo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
أحمد وشروي غفار haye axmed qofsaar jooga haye axmed si guud nooga waran deegaanka qofsaar
غفار إخوان والبوعن والبوعن كبير كبير نحن عرب كبير والقسي عن إبراهيمي waaya hadalhaynta afaraadka saaca lasoo dhaafay
maalinta hadda waad ka badan tahay laakiin waxaa ku badan ee, abaar abaaraha iyo doorashooyinka dalka ku jira iyo waxyaalaha badan oo laga hayo waayahay aad u mahadsan yahay Eh, dabcan insha allah habaarta allah naga saaro Eh, reer qofsaar aad baan u salaamayaa insha allah waxaan alla ka rajeynayaa in allah abaaraha ilaahay naga dulqaado waayo dhegeystayaal saaxiibeele barnaamijka subax wanaagsan ayaan weli ku guda jirnaa raadiyaha cagaadan oo aad nagala socotaan sidooda sidooda kalgacal qalbi saafiyo wacan idinku soo salaameed soomaaliyay ma nabadba balaas weyn ma nabadba gaduud ma nabadba
waaya saaxiib yaal dhegeystayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaan ku guda jirnaa sahro waxay leedahay waa salaam ee bahda raadiyo cadaado salaan kadib waxaan joogaa deegaanka godoon ee gobolka galgaduud barnaamijkan waan ku taxanahay aad baan idiin salaamaya marka xigta ee, dhanka xaalada guud ee deegaanka godoon aad bay u fiican tahay socodka dadka gaadiidka goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaadka intuba waa okay hadalhaynta ugu sarreysana waa abaaraha deegaanka ay soomaaliya oo dhan ka jira waxaan leenahay ilaah naga dulqaada aad maasan dhegeystayaal ee, seynab gabar magaceeda ku sheegtay oo iyaduna le waxaan joogaa deegaanka biyogaduud waxay leedahay waa salaamay bahda raadiyo cadaadad salaan kadib ee, xaaladda guud ee deegaanka biyogaduud iyo deegaanada ku dhodhow ogaalkayga waa aad bay u fiican tahay hadalhayntuna waa abaaraha deegaanka iyo dalkaba ka jira sidii looga tabaabashaysan lahaa waaya dhegeystayaal saaxiibayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan isla asaga ayaad eh, fariin noogu soo diri kartaan dhegeystayaal saaxiibayaal waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal een, bal dhegeystaha qadka ku jira ayaan fiirinaya halo asalaamu calaykum
waaleykum salaam haye soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad naga soocayso
saadi joogta hogol ku celi magacaaga
saadi saada miyaa tiri
ah haye saada soo dhowo bal si guud nooga warra xaafadda howal
aada loogu wacay haye hada bal ka waran hadalhaynta afraadkii saacil soo dhaafay
walaanta waa bilihii magaalada
waayo aad bay mahadsantaha gabadhaas sida qiimaha badan gala qayb qaadatay reer hogol waa salaam iyo dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka waxaa wanaagsan baan ku guda jirnaa fura- ah, waa shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo furuhu waa shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan
dishoy ma nabadba ismayoy ma nabadba
waayahay dhegeysto kale ayaa iminka qadka ku jira bal dhegeystaha qadka ku jira ayaan eh, soo dhaweynay dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka naga qayb qaadan kartaa sidoo kale isla lambarkaas oo samteela eh, oo eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo asagana waad nagala qayb qaadan kartaan fariinna waad noo soo diri kartaan dhegeystayaal barnaamijku waa subax wanaagsan bal dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursad siinayaa Eh, soo dhowow walaal magacaaga iyo halkaad naga soocayso
walaal waa cabdi iyo joogada oley haye cabdi ducoley bal si guud nooga warran xaaladeeda
aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad maasha allah niyo waqtiga abaaraha iyo waxaas maana si kale waa aada lagu fiicanya waayo hadalhaynta bal afraatankii saacali soo dhaafay ducoley
wallahi niyo abaaraha iyo een, xaaladaha dalka ka jira unba lagu hadlayaa maan wax hadda siyaadaha kale ma jiraan waayahay aad waasaya dhegeystayaal sida qiimaha badan nagala qayb qaata dhegeystayaal reer ducoley aad baan u salaamaya barnaamijka Eh, subax wanaagsan ayaan weli ku guda jirnaa raadiyaha cadaadan waad nagala socotaan subax wanaagsan صباح وراكسة inta sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan صباح وراكسة waayahay dhegeystayaal saaxiibayaal dhegeystaha qadka ku jira ayaa iminka fiirinaya halo asalaamu calaykum
aleykum salaam haye walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaad naga soocayso
cabdi cali joogda cabdi cali oo ducoley jooga haye cabdi cali si guud nooga warran ducoley
waa lagu wacanya maasha allah haye hadalhaynta eh, reer ducoley saaka waa si dadka abaaru saameyn ugu gurma laha dadka abaaro saameyn sida loogu gurman lahaa miya
oo waayahay aad yaa mahadsan tahay dhegeyst saaxiib Eh, reer duceli oo salaam iyo dhegeystayaal Eh, axmed yare wuxuu leeyahy waxaan joogaa cadaado gaar ahaan xaafadda karaama waa salaam ee bahda raadiga cadaado intaas kadib karaama si guud baa loogu fiican yahay hadalhayntuna waa abaaraha saameeyey soomaaliya iyo deegaankeena ayuu leeyahay waayahay dhegeystayaal yoy ma nabadba
waaya dhegeystayaal saaxiibayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo isla lambarkaas somtailan waa naga soo wici kartaan oo eber lix iyo laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba eber lix iyo laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba oo lambarkaasna waad nagala qayb qaadan kartaan barnaamijkuna waa subax wanaagsan
saynarooba ulama saaro subaxdiina mayay tahay mayay tahay
waayahay saaxiib yaal dhegeystayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaan weli ku guda jirnaa raadiyaha cadaadaan waad nagala socoteen barnaamijku dhegeystayaal aad buu xiise badan yahay saaka haddaba dhegeysta barnaamijka nagala qayb qaadan kartaa waxaadna si guud nooga warramaysaa deegaanka aad joogto xaaladiisa dhanka waxbarashada caafimaadka socodka dadka iyo gaadiidka goobaha ganacsiga iyo ganacsigu siduu u kala socdo waxaa sidoo kale dhegeysta aad nala wadaagi kartaa een, dabcan hadalhaynta afar laatanki saaca ee lasoo dhaafay xaafadaada haddaba dhegeystayaal raadiyaha cadaadaad nagala socotaan een, furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo isla lambarkaasoo samteelana waad nagala qayb qaadan kartaan eber lix iyo laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo soomaaliyay ma nabadba muqdishooy ma nabadba kismaayoy ma nabadba baydhaaboy ma nabadba soo salaame kaygoo ma nabadba marka caday ma nabadba jawhaarey ma nabadba dalad xawo ma nabadba
waayahay saaxiib yaal dhegeystayaal qaybihii dambe barnaamijka kasoo gaarnay dhegeystaha iminka qadka ku jira ayaan soo dhaweynayaa halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum waayahay dhegeystahaas is maqal weyne dhanka fariimaha ayaan usii gudbayaa faarax oo jooga bowda dhogore wuxuu leeyahay ee, si guud bowda dhogore way fiican taha xaaladeeda dhibaata kama jirto hadalhayntuna waa abaaraha iyo sidoo kale doorashooyinka dalka uu ku jiro waaya dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo iyo ee, lambarkaas somtel eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo barnaamijkuna waa subax wanaagsan dhegeystayaal Ee, sidigta maante ee, sidigta maante
waayahay saaxiib yaal dhegeystayaal dhegeystaha qadka ku jira ayaan soo dhaweynayaa halo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله hay walaal soo dhowo magacaaga iyo halkaad nala soo wacayso
walaala waxaa joogta xaafada galbeed haye xaawa si guud walaal nooga warran xaafadda galbeed
xaafada galbeed walaala waa laga wacan yahay waxbara goobaha ganacsiga iyo waxbarashadu waa furan yihiin gawaarida waa socotaa
haye een, bal ka warran hadalhaynta xaafadda galbeed
heelaynteeda waxa weye xaafada galbeed abaarahan inuu ilaahay naga dulqaado oo madar kheyr qaba noogu bedelo waayahay insha allah ilaahay waan ka rajeynaynaa inuu madar qeyr qaban noogu bedelo dhegeystahaasi aad u mahadsan tahay dhegeystayaal saaxiibayaal ee barnaamijka subax wanaagsan ayaan weli ku guda jirnaa qaybihiisii dambe
soo salaameen soomaaliyay ma nabadba balad weyn ma nabadba gaduud ma nabadba waayahay saaxiib ayaal dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaa dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb qaadan karaan dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijkuna waa subax wanaagsan qaybihiisii ugu dambeeyana waa kusii saqaynaa dhegeystayaal saaxiibayaal
gaduud man waaya dhegeystaha qadka ku jira halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum waa ismaqlaan dhegeystahaasi oo ka gudbi doona dhanka fariimaha ayaan fiirinayaa axmed yare oo jooga xaafadan galbeed wuxuu leeyahay bahda raadiyo cadaada waa salaamaya si guud xaaladda galbeed way fiican tahay hadalhayntuna waa abaaraha iyo sidii dadka loogu gurman lahaa ayuu leeyahay dhegeystayaal saaxiib yaal barnaamijka wax wanaagsan ayaan ku guda jirnay qalbi saafi oo wacan idiinku soo salaam waayahay saaxiib yaal dhegeystayaal intaas ayaan jecela barnaamijka wax wanaagsan aan kusoo afmeero barnaamijka dhanka farsamo waxay ka saacidayay saaxiibka xasan axmed maxamed anigoo sharmaarka aan idila socodsiinayay inta barnaamijka midda ku kulmi doona biri haddii allah awooda raalli ka noqdo labada iyo barka ama sideed iyo barka subaxnimo inta ka horeysa ammaanaha allah ayaan dhegeystayaal idin leenahay
sidooda soo salaameed soomaaliyay ma nabadba dadaas weyn ma nabadba gaduud ma nabadba dalkacyoy ma nabadba